subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta hafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaa bisha august waa lix iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii barkii habeenimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka boliyo oo laga cidhib tiray qaaradda afrika maanta shan iyo labaatanka agost waxaa lagu dhawaaqay in cudurka dabaysha laga cirib tiray afrika oo idil macnaheeduna waxa weeye marshika horeba waxaa jira sharci ah in dal la dhihi karo waa laga cirib tiray cudurka booliyada haddii laga waayo saddex sano isku xigta waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka oo habeenkiisii labaad galay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo suudaan booqday iyo shirkad biyaha sifaysa oo ardayda iyo dadka kale u baahan lacag la'aan ku siisaa dalka jabuuti marka horese warkii caalamka oo noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sandheere dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegay in duqayn dhinaca cirka ah lagu dilay cabdulqaadir cusmaan yarow commandos kadib duqayn ka dhacday koonfurta soomaaliya dowladda maraykanku waxay sheegtay in duqaynta lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab hase yeeshee wakaaladda wararka dowladda soomaaliya ee sonna ayaa sheegtay in duqaynta ay ka dhacday tuulada cabaadgari oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka diinsoor iyo baardheere laguna dilay cabdulqaadir kumandos oo ka tirsanaa hogaamiyaasha al-shabaab kumandos ayaa sanadihii sagaashamaadkii ka mid ahaa tababarayaashii maleeshiyadii ururka islaamiga ahaa ee al-itixaad kaas oo markii dambe u xiibsiibtay al-shabaab kadibna waxa uu ka mid noqday saraakiishii ururka xisbul islaam oo uu markii dambe sanadkii labada kun koob iyo tobankii uga sii biiray al-shabaab markii uu ka mid noqday al-shabaab waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa madaxda maleeshiyada ururkaasi waxaa kale oo la sheegay inuu ku lug lahaa afduubyada dadka yaqaana waxay sheegeen inuu horey u ahaan jiray askari ka tirsanaa militarigii soomaaliya xilligii dowladii maxamed siyaad barre dowladda belaruus ayaa xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan mucaaridka taasoo qayb ka ah cadaadiska ay ku rabto in ay ku kala dirto dadka wada mudaharaadka looga soo horjeedo madaxweyne alexander lukashenko maxkamad ku taalla magaalada caasimada ah ee miniski ayaa talaadadii shalay xabsi toban maalin ah ku xakuntay sergeya delaveski oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaridka maxkamadda ayaa sidoo kale looga yeeray qaar badan oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha mucaaridka madaxweyne lukashenko oo muddo lix iyo labaatan sano ah xukumaya dalka belaruus ayaa diiday inuu wadahadallo la garo mucaaridka isaga oo ku adkaysanaya inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee bishan ka dhacday dalka belaruus lukashenko ayaa taageero ka hela dowladda ruushiya waxaana loogu yeeraa dictatorkii ugu dambeeyey ee yurub dhegeystayaal warkii dunida waa naga inta
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamkeenna la socodsiinayey aynu ku bilownay shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa habeenkii labaad xalay lagu kulmay kulanka ayaa dhammaantii dhinaca internetka lagu baahinayaa iyadoo dadka ballansanna ay ku jiraan marwada madaxweynaha maraykanka melania trump iyo marti sharaf kale haddaba jamaal axmed cusmaan oo kulankan isha ku hayay ayaan ka waraystay waxaanaan ugu horreyn weydiiyey balinus barbar dhigo shirweynahan xisbiga jamhuuriga iyo kii toddobaadkii hore uu qabsaday xisbiga dimuqraadigu sandheere aad baad umahadsan tahay habeenkii labaad ayuu galay shirka jamhuuriga oo ay ku calaam saarayaan madaxweyne donald trump in uu mar kale noqdo musharaxa xisbigaasi u tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha november saddexdeeda ka dhici doonta wadankan mareykanka marka la fiiriyo shirkani waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore oo ay yeelanayeen dhinacyada xisbiyada siyaasadeed sanadkan wuxuu kusoo aaday iyadoo coronavirus uu jiro inta badan khudbooyinkana waxay ahaayeen kuwo lasii duubay oo aysan jirin khudbado life amaba ay yaraayeen marka la fiiriyana dadka isku imaanayay ay aad u yaraayeen waxa uu kaga duwan yahay shirka jamhuuriga marka la fiiriyo shirka kale ee dimuqraadiga wuxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ahi ee xisbigaasi ka tirsan ee kasoo qaybgalay ama taageeray madaxweyne donald trump marka la fiiriyo sanadkani waa uu ka duwanaa sida marka la fiiriyo kan xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyneyaashii dimuqraadiga ee ka horeeyey madaxweynaha hadda talada haya jamhuuriga sida obama oo kale clinton oo kale waxay dhammaantooda taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga halka dhinacan jamhuuriga marka la fiiriyo donald trump ilaa iyo hadda aysan jirin oo madaxweyne hore usoo noqday bush ayaa hadda ka jooga oo jamhuuriya kaasoon ilaa iyo hadda isagu khudbadihiisa aan la shaacinin ama aanan muuqanin in uu yahay nin khudbad ka jeedin doona r n c shirka jamhuuriga guud ahaanba sidoo kale waxa uu kaga duwan yahay dhinaca iyo dimuqraadiga marka la fiiriyo waxaa kasoo qaybgalay xubno jamhuuri ahaa oo colin powell uu ka midka yahay sidoo kale john kasig oo guddoomiyihii dhowaa ee gobolka ohio oo jamhuuri isaguna ahaa dhammaantooda waxay taageereen oo ay kasoo qaybgaleen shirkii dimuqraadiga marka waxaa muuqata in siyaasaddu ay dhinacba marba u jiidmayso ilaayo haddana ma cadda sida ay wax isku bedeli doonaan hase yeeshee shirkani sida muuqata wuxuu galay habeenkii labaad wuxuuna socon doonaa habeenada soo socda madaxweyne donald trump waxa uu keenay shakhsiyaad isagu taageerayo dhinaca bulshada marka la fiiriyo dadka ka taageeraya siyaasadiisa dib uqaabeynta dhinaca criminal justiceka ama awoodaha ciidamada ku aadan dhinaca garsoorka iyo sidoo kale shaqaalaha dhinaca beeraleyda kuwaasoo idil waxay yihiin kuwa taageeraya donald trump waan gartay marka dadka caawa ballansan yaa ku jira dadka caawa hadle ee qorshaysan waxaa ka mid ah afada madaxweynaha melania trump labadiisa caruur ee u dhalay eric trump iyo tiffany trump kuwaas oo iyaguna khudbadaha ay jeedinayaan ku salayn doona in madaxweynaha afartii sane looga soo gudbay wax wanaagsan uu qabtay waddanka ayna tahay in dadku ay doortaan waxaa sidoo kale hadlay larry kudlow oo isagu ah agaasimaha guddiga dhaqaalaha ee maraykanka kaasoo si weyn ugu dheeraaday sida madaxweyne donald trump uu uga shaqeeyey arrimaha shaqaalaha iyo shaqada waddankan maraykanka iyo shaqooyinka uu abuuray waxaa ka mid ah dadka hadlay ran powell oo isagu ah senator laga soo doorto gobolka kentucky islamar ahaantaasina ku dheerada ahmiyadda ay leedahay in donald trump xilkan uu sii hayo lana taageero isagoo ugu baaqay dadku inay u codeeyaan donald trump afartii sane ee soo socota aad iyo aad buu mahadsan kaasi wuxuu ahaa jamaal axmed cismaan oo isagu isha ku hayey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka oo habeenkiisii labaad galay warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsanna waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga galabta iyo tacaawa haddii ee baydmo
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington guddiga dhinaca caafimaadka ugu qaabilsan qaaradda afrika ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in si rasmi ah qaaradda afrika looga cirib tiray xanuunka booliyo oo ku dhowaad muddo soddon sano ah lagula jiray dagaal sidii looga dhammayn lahaa qaaradda arrintan ayaa noqonaysa mid ku timid dadaal adag sida dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegayaan haddaba wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulcasiis axmed barrow ayaa la kulmay doctor yaasiin maxamed nuur oo ah sarkaal caafimaad oo ka tirsan xarumaha afrika ee la dagaalama xanuunka booliyo waxaana uu ugu horreyn weydiiyey bal xanuunkan sida lagu cirib tiray
maanta shan iyo labaatanka agost waxaa lagu dhawaaqay in cudurka dabaysha laga cirib tiray africa oo idil macnaheeduna waxa weeye marka horeba waxaa jira sharci ah in dal la dhihi karo waa laga cirib tiray cudurka booliyada haddii laga waayo saddex sano isku xigta tusaale ahaan soomaaliya laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxaa laga cirib tiray cudurka dabaysha oo saddex sano oo kasii horeysay laga waayay xaalad cusub cudur dilaaci jiray ilaa kadib markaas baa go-aan waxaa lagu gaaray oo lagu dhawaaqay in laga cirib tiray africa hadda ayaa lagu dhawaaqay wax badan bay soo qaadatay soddon sano ayay qaadatay si loo gaaro in cudurka laga cirib tiro waa qaaradii ugu dambeysay oo cudurka laga cirib tiro dabaysha dalkii aad ugu daahay wuxuu ahaa dalka nigeria saddex dalba adduunka dhowr sano ka hor cudurka ku haray afghanistan bakistan iyo nigeria nigeria waxaa laga cirib tiray saddex sano ayaa laga waayey cudurka dabaysha markii lagu dhawaaqay in nigeria laga ciribtirana waxay u noqotay dhammaadkii cudurka dabaysha ee qaaradda africa waxaa la ciribtiray waa cudurka dabaysha noociisa wild poliovirus la yiraahdo oo ah cudurka jirada keena haddii aad maqasho ololayaal baa la qaadaya waxa weeyaan ololayaasha waxa ay hadda ka socdaan maxaan dhahaa dhowr dal oo afrika ah iyo xarumaha la dagaalanka cudurka dabaysha oo hadda laga furaayo afrika oo ilaa hadda lix dal laga rabo ilaa sagaal dal in laga furo haddana bilaabatay macnadeedu waxa weeye waxaa lagula dagaalamayaa keysaska xaaladaha qaarkood oo waxaa jira cudur uu ka daaho talaalku ilmaha haddii bulshadaas uu ka daaho talaalku oo uu si joogtaa u helin talaalka dabaysha waxay u nuglaadaan in ay cudurkii qaadaan oo ay ka qaadaan hadduu jiro mid dabeecada ku nool mid biyaha ay ka qaadaan mid ay ka qaadaan ilmaha kale ugu gudbiyo marka waxaad ka sheekaysay dadaal adagoo la bixiyey iyo sida cudurkan nooca ka mida boolio afrika laga cirib tiray haddana ma waxaa jirta iyadoo ciribtirkaasi uu dhacay in haddana weli ololihii lagula dagaalamaya xanuunkan dabaysha soomaalida u taqaana ee bolio in weli uu sii soconayo ilan hadda waxaad ii sheegaysaa in ololo kale afrika ay bilaabayso
ololaha hadda lama bilaabayo hore u socday haddii xataa la cirib tirana waa la ogaa in lasii wadi doono wax la yidhaahdo surveillance oo ah cudur ilaalin waxaa lasii wadi doonaa in maxaa idhaahdaa ilaa inta uu hal dal ka jiro adduunkana waxaa la yidhaahdaa cudurkani kama dhammaan adduunka bakistan iyo afghanistan buu ka jiraa ilaa intuu labadaa dal ka jirana mar walba waxaa dhici karta importation wax la yirahdo oo lasoo safriyo cudurka oo inta la keeno waxaa kaloo la sameeyaa sidaan kuu sheegay ilaalada cudurka oo surveillance waxaa kaloo la sameeyaa in travelka iyo marka la safraayo iyo laga taxadiro hadda airbortka soomaaliya muqdisho waxaa ka jira maarata koox tallaalo wasaaradda caafimaadkaba joogto oo mar walba ilmaha siiba ilmaha dalka soo galaayo ka tallaala marka waxa weeyaan ma aha in ay ku ekaanayso intaas wuu jirayaa ololayaashu waxaana lagula dagaalayaa in cudurkii marka lasoo noqdo haddii maalan hadda sida dhacday covid nteen ilaa afar bilood shan bilood baa jirtay oo serviceka kale iyo khidmooyinka kale oo caafimaad la gaabiyey ama ayan jirin kuwaas waxay u keeneen dhibaato in mashruuca ciribtirka bolio dhibaato weyn ay u keeneen oo ah in ilmihii ay tallaal waayeen marka hadda africa cudurkii bolio waa laga cirib tiray arrimahaasi maxay uga dhigan tahay qaaradda marka la eego dagaalkii lagula jira xanuunka wax badan bay uga dhigan tahay waxa weeye qorshayaal badan oo la sameeyey baa jira tobankii sano u dambeeyey xataa kuwa ahaa oo la leeyahay dhaqsaa loo ciribtiri doonaaye waxaan oo dhismaayo waxaan oo dhaqaala oo boolyada ku bixi jirta see yeelina marka waxaa markii hore lagu talagalay in loo jiheeyo la dagaalanka cudurada kale ee talaalka ka yimaada vaccine preventable disease la yiraahdo oo talaalka lagula tacaalo cudurro kale jira marka waxaa lagu talagalay in markii horeba waxaa lagu talagalay wax la yiraahdo transition baa la galaa dalka marka la arko inuu kasii baxayo cudurku transition period baa loo sameeyaa oo ah in transitioning loo sameeyo oo si kumeel gaara loo warwareejiyo qalabkii iyo shaqaalihii iyo miisaaniyadihii ku bixi jiray boolyada si loogaga hortago cudurada kale sida jadeecada iyo cudurada kale oo tallaalka lagu ciribtiri karo ugu dambeyntii marka haddii afrika laga ciribtiray suuragal ma tahay in lagu guuleysto guud ahaanba xanuunkan in adduunka laga ciribtiro laga waayo xanuunka dabaysha ama bolio
ujeedadu waxaa weeyaba in adduunka dhan laga ciribtiro oo markii hore markii la bilaabayay brograamkan wuxuu ahaa in toban sano iyo labaatan sano lagu ciribtiro haddana soddon sano maraya marka lagama harayo ilaa laga ciribtiro africa ugu dambeysay adduunka iyadana waa laga ciribtiray laakiin waxaa jirta in ilaa labada dale hadda harsan ee bakistan iyo afghanistan laga ciribtiro inaan la dhihi karin adduunka waa laga ciribtiray teeda kale waxa weeyaan cudurkan wuxuu ku haraa bulaacadaha ilaa dal kasta oo yidhaahda waa laga ciribtiray waxaweye bulaacadihiisa la baaraa kadib ilaa laga ciribtira bulaacadahana oo la yidhaahdo waa negative bulaacadihiisuna lama yidhaahdo waa laga ciribtiray teeda saddexaad waxa weeye shaybaar buu yaalaa ilaa shaybaarada dal walba yaalla oo lagu hayo viruska laga tirtirana oo laga gubana isagana adduunka weli waa jiraya virusku kaasi wuxuu ahaa dr yaasiin maxamed nuur oo magaalada muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda cabdulcasiis axmed barrow
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa booqasho ku tegay dalka suudaan halkaasoo la filayo in ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduun ay wadahadal ka yeeshaan muranka biyaha webiga niil oo ay isku hayaan dalalka etoobiya masar iyo suudaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaheenna xuseen cusmaan saxnuuni dowladaha suudaan iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey in ay taageeraan dadaalada xal u raadinta ururka midooda afrika ee ku aadan xiisada biyo xidheenka ethoobiya go-aankan ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu maalintii shalay gelinkii dambe uu booqday dalkaasi suudaan isagoo hogaaminayay wafdi heer sare ah oo ay ku jiraan wasiirada difaaca arrimaha dibadda khayraadka biyaha iyo tamarta oo ay weheliyaan saraakiil kale oo sarsare ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka suudaan cabdalla xamduuga iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ku jirto xiisada biyo xidhanka ethoobiya ee webiga naila sidoo kale wasiirada kala duwan ee ka socday xukuumadda adis ababa ayaa kulamo la qaatay dhigooda dalka suudaan iyagoo kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo iskaashi ah oo labada dal ay wada yeelanayaan sida lagu sheegay war-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen labada ra-iisul wasaare oo uu akhriyey wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka dowladda suudaan al-sayid faysal maxamed saalixa labada dhinac waxay ku heshiiyeen sidii loo taageeri lahaa midooda afrika si dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya ay u wada gaaraan xal rasmi ah oo ku aadan xiisada biyo xidhinka ethoobiya ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug iyo dhigiisa ethoobiya abiy axmed oo shir jaraa-id wada qabtay ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen taageerida kaalinta midooda afrika ee xalinta dhibaatada biyo xidheenka waxaan adkaynayaa baahida loo qabo in la gaaro heshiis rasmi ah oo ay ku qanacsan yihiin saddexda dowladood iyo in ay dadaalada midooda afrika ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo ka hadlayay shir jaraa-id oo ay wada qabteen dhigiisa dalkaasi ethoobiya cabdalla xamduug ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leeyihiin wadahadallada ee lagu xalinayo dhibaatada biyo xidheenka isagoo hoose ka xariiqay inuu aaminsan yahay in heshiis laga gaari karo biyo xidheenka iyadoo la marayo dhabbaha wadahadalka sababtoo ah buu yidhi biyo xidheenku waa mashruuc horumarineed oo ay ka wada faa'iidaysan karaan dalalka suudaan ethoobiya iyo masar dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa dhankiisa ka sheegay xiisada biyo xidheenka ethoobiya in lagu xalin karo wadaxaajooda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku nuunuuxsaday in dalalka suudaan ethoobiya iyo masar in ay yihiin hal ummad oo ka dhexaysa taariikha iyo maslaxo wadajir ah sidaasi darteed buu yidhi waxaan aaminsanahay in wadahadal lagu dhammayn karo khilaafka dhinaca biyo xidheenka booqashada uu ku tegay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dalkaasi suudaan ayaa kusoo beegmaysa xili si weyn ay isugu khilaafsan yihiin dowladaha masar ethoobiya iyo suudaan biyo xidheenka dalka ethoobiya dowladda maraykanka ayaa horey u samaysay dadaallo ay xal ugu raadinaysay xiisada webiga naila balse waa ay guuldaraysteen kadib markii ethoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyey sidoo kale ururka midooda afrika ayaa weli garwadeen ka ah wadahadallo lagu xalinayo khilaafka saddexda dal ee ku aadan biyo xidheenka ethoobiya haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax oo ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika oo degan magaalada khartuuma ayaan weydiiyey siduu u arko qodobada ay ku heshiiyeen labada dhinac booqashadan ayaa imaanaysa xili uu taagan yahay murankii u dhexeeyey saddexda dowladood masar suudaan iyo etoobiya ee ku aadnaa arrinta biyoxireenka shirar ay wada qaateen madaxda ayaa waxa ay ka soo saareen warmurtiyad warmurtiyadkaas ayaa lagu sheegay in labada dowladoodba ay taageeraan dadaalada uu wado midooda afrika si xal waara loogu helo arinta biyoxireenka webiga niil warmurtiyadka waxaa ka mid ahaa in go-aanka isla qaateen uu yahay yahay labada dowladood uu yahay mid dan u ah saddexda dowladood sababtoo ah etoobiya waxaa dan ugu jirta in suudaan iyo masar raalli ka yihiin mashruuceeda biixireenka si ay u dhammaystirto buuxinta biixireenka sidoo kale waa mid hoos u dhigaya welwalka masaarida haddaba booqashada ra-iisul wasaaraha etoobiya waa mid ay ku doonaysa in ay suudaan ay ku kasbato ugu dambeyn sida ka muuqata warmujiyeedku waa mid aad u yaraynaya khilaafka saddexda wadan ee masar suudaan iyo etoobiya arrimahan ayaa imaanaya xilli horaanta bishan aynu ku jirno wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkani masar mustafa madbuuli booqasho ay ku tageen dalkaasi suudaan waxaayna heshiisyo kala duwan ay la soo saxiixdeen xukuumadda khartuuma xiisadda biyo-xireenka etoobiya ayaa soo bilowday sannadii labada kun iyo ko iyo tobankii kadib markii xukuumadda adis ababa ay bilowday dhismaha biyo-xireenkeeda ay ku sheegtay in ay ka dhalinayso koronto halka dowladaha masar iyo suudaan ay u arkaan mid saameyn ku yeelanaya nisbada ay ka helaan dalalkooda qulqulka biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a qaahira
xilliyadan oo kale dalka jabuuti waxaa aad loo isticmaalaa biyaha la cabo kuwaas oo dadka oo dhammi aanay awood u lahayn inay iibsadaan haddaba shirkadda biyaha iibisa ee zemzam ayaa muddo labaatan sano ah oo ay furan tahay si lacag la'aan ah biyahaasi u waraabinaysay dadka aanan awoodin warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo dirtay wariyaheenna sagal siciid faarax maalin iyo habeen waa ay u furan tahay dadka ka caba biyaha shirkadda samsom water oo ah shirkad safaysa biyaha dadka ka caba halkaasi biyahana waxaa ugu badan ardada iskuullada iyo dadka kale gaar ahaana kuwa danyarta ee aan iibsan karin biyaha macaan xilli aan ku sugnaa goobtaasi oo qudhaydu aan ka cabay biyo ayaan kula kulmay dhalinyaro kasoo baxday iskuulka kuwaasoo halkaasi biyo ka cabayay waxa ayna iga warameen sida ay ugu faraxsan yihiin inay halkan biyo ka cabaan awo maxaad aniga cusmaan boorta ugu horeyta la idhaahdaa iskuolka anagoo ka imano daalano cadceeda soo marna iyo biyahan yaku biyahan qaboona cabiyaan biyahan baa cabnaa markaa dee anaga noo fiican tahay cadceeddaan ka soo marna cadahaan markaa iskoolada ka timaadaan awal biya xaga ka cabiseen
dee dukaanada lacag bayna iga qaadeen a aa inoo fiican tahay dee bilaa lacagta qaaraan lacag haysan baa jiri jiro iska sii socon jiro haraadana meeha waa fiican tahay wallahi biyaha eeg iskoolka adad haraasan baa ka imaanaysaa oo xaafadiina kuma gaari karaysid haraadka marka halkan baad imaanaysaa oo iska cabisa waa iidee fiican bee mustafa xabsi baawade ka waran fikraddan in dadka biyaha firi looga dhigo fikrad khatar weeye oo maskiiniintana ay ka faa'iidaystaan oo markaa ajar badan baa ka soo gelaya maaha ajarkaa ajarkaa ilaahay wax kaloo uga siidaya ku lacag imanka cagadan la qaadqaadaya oo la iibiyaa dad baa baahan la iibiyaa halkana waa biyo gratiya bilaasha safeeso nadiifa oo dadka iska cabi karaya awal intaan halkan jirin biyaa lagu lugi jiray dadku haraad iyo haraadta ma iska oyi jirin qaarna biyana kutaanka cabi jirin lacag ba dixi jirin imanka noo fududeydayinba iskuolkana waa kan ka soo baxay saa kama soo marsa biyo ma cabiseed magacaa faalax xagga biyo ma ka cabtaa aa waa ka cabay marka iskoolka marka ka soo baxay imise sano imisead ka cabtaa wallahi shan sano waa ka cabay
marka shan sadde la xisaab lacag badan baa lagu leeya ma
wallahi way iska fiicantahay aad bay iskaga fiican tahay dadkana iska cabi karaya dadka lacag haysa ma iska cabi karaya aad bay iska fiican tahay wallahi aasaasaha shirkadda samsom water khadiija maxamed barkhadle oo ku magac dheer firiyo islamarkaana ka mid a qurbajoogta reer jabuuti ee dalka maraykanka dalkana dib ugu soo laabtay oo ka abuuray ganacsiyo kala duwan ayaan weydiiyey sababtii ku dhalisay in ay dadka biyaha cabitaanka bilaash uga dhigto wallaahi waxa igu dhaliyey marka u horeysa ajar iyo waddankeennii oo xooga kulul dadkoo biyo iskaga baahan dad badan oo awoodi karayn oo dariiqa socdo oo miskiinka ugu horeeyo ciyaal iskoolka booliiska faariiga waxaabaan ayaa dhaliisha igu dhaliyey inaan bilaash uga dhigo ayhan gurigooga u cabaan afar iyo labaatanka saacadood ay furan tahay toddobada cishaba nin kastaba calooshiisu inta u qaada uu ka dhargaa wuu cabaa wayna duceeyaan marka adduunyadan waxaan u joognaa waxa weeyaan inaan ajar shaqaysano oon raysameel kala tagna adduunyada
waxay sidoo kale sheegtay firiyo in shirkadeedu labaatan sano ay furan tahay maalintii la bilaabay ilaa iyo haddana dadku ay biyaha ka cabaan wax faa'iidaa mooyaane aanayna khasaaro uga iman waxayna sidoo kale shirkadaha kale ee biyaha ugu baaqday in ay iyaguna ajar ka shaqaystaan oo dadka biyaha cabitaanka ay bilaash uga dhigaan horta ganacsiga muddo dheer baan bilaabay hayd maraykan baan kusoo bilaabay laakiin waddankayga sideed iyo sagaashankiibaan ayaan ka bilaabay alxamdulilah ilaa maanta de waa kaa labaatan sano oo anigaa shaqaynaya
marka labaatankaas sanay furan tahay biyaha samsom water dadkuna saas way cabayeen sidaabay u cabayeen ay welibaba u badnaayeen dee dadkan masaakiinta in ajaanibka wadanka qariibka kuwa ee biyaha khadhaadh cabi karayn in afar iyo labaatankaas saacadoodba adiga aduu markhaatiya way way cabaan way ka dhargaan waanan ilaahay dartii baan u siinayna inaguna ka faa'iidaysta ajarka ummadda bilaash uga dhiga oo waraabiya wixii cabi karaya dee in ka badanna waa kaana laga iibsanayeen ka shaqaysaneen ku nool lahay waxay ku wixii sadaqada wax kuu kordha maahine waxba kaama naaqusmayaan baan ku odhan ee ajarka iska shaqaysta inaguna sagad saciid faarax v o e jabuuti
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesihii aanu saaka idinku talagalay
bidaanteeda waayoon badigoo hobku waashee bidaanteeda waayoon badigoo hobku waashee barigaydii ku nooshaa buuhubi igu tiri barigaydii ku nooshaa buuhubi igu tiri bararkidu ambaarkadii mashalkiidaan u boogaya bishan dhexdee da'oon hela boqolan soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee bararkidu ambaarkadii mashalkiidaan u boogaya bishan dhexdee da'oon hela boqolan soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee buuraha buurahan jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankeediyo baalad weynay ku nooshahay buuraha buurahan jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankeediyo baalad weynay ku nooshahe kolku soo baxayaay tan iyo tobnaari baahidaanan kuu qabo barni idan aragha iga taagin wey kolku soo baxayaay tan iyo tobnaadi baahidaanan kuu qabo barni idan aragha iga taagin wey
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere oo soo saaray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca iskudubaridkan waxaa lahaa bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
utindheer buraaqu balasheeheedi fidiso ay buubto bilowdo cilladihii ka buudaay barqaadahan isbarnaan mahabuhu ku yeeshebarqaadahan isbarnaan mahabuhu ku yeeshe reerkii baa ihii dam